aan ku bilownay ee khudbadda xaaladda dalka maraykanka ee sanadkan labada kun iyo labaatanka ayaa waxaa goordhoweyd soo gebagabeeyey madaxweynaha shan iyo afartanaad ee maraykanka donald trump madaxweynuhu waxa uu khudbadda uu ka jeediyey qeybta aqalka hoose ee xarunta koongareeska ee magaaladan washington d c waxaana uu jeedinayey ama uu ka jeediyey koongareskii boqol toban iyo lixaad ee maraykanka warbixin khudbadiisa ku saabsan waxaa inoo haya maxamed cabdi xasan sandheere mahadsanid nuur madaxweynaha ayaa khudbadiisa ku bilaabay aan idhaahda bilaabay dhowr daqiiqadood kadib sagaalkii habeennimo ee bariga maraykanka markiiuu madaxweynuhu soo galay qeybta aqalka hoose koongareeska waxaa soo dhoweeyey xubnaha koongareeska ee xisbigiisa brotokol ahaanna waxaa mikrofoonka ku soo dhoweeyey afhayeenka aqalka hoose oo hadda xilkaasi haysaa nancy pelosi oo xisbiga dimuqraadiga ka tirsan pelosi ayaa markiiu madaxweynuhu ku soo dhowaaday meeshii uu khudbadda ka akhriyey gacanta u taagtay si ay u salaanto hase yeeshee kama uusan qaadin in yar kadib markii uu trump khudbaddiisa bilaabay waxa uu ka hadlay in marka la eego dhaqaalaha amniga iyo waxyaabo kaleba waddanku ku jiro xaaladii ugu wanaagsanayd
and to the members of Congress, the state of our union is stronger than ever before.
madaxweyne trump ayaa intaasi kadib sii faahfaahiyey shaqooyinka uu abuuray
Since my election, we have created 7 million new jobs, 5 million more than government experts projected during the previous administration.
waxa uu yidhi ilaa doorashadaydii maamulkaygu waxaa abuuray toddoba milyan oo shaqooyin cusuba kuwaasi oo shan milyan ka badan intii la saadaaliyey waxa uu yidhi heerka shaqola'aantu waxa uu joogaa meesha u hoosaysa muddo nusqarni ah waxa uu intaasi ku daray in heerka shaqola'aanta uu hadda yahay ka ugu hooseeya marka la eego taariikhda maraykanka madaxweyne trump ayaa sidoo kale ka hadlay in maraykanku hadda noqday waddan soo saara saliidda cayriin
The United States has become the number one producer of oil and natural gas anywhere in the world by far.
waxa uu yidhi ololaha hoosudhigga sharciyada wax xakameeya ee aan qaadnay ayaa keenay in maraykanku uu noqdo dalka koowaad ee soo saara saliidda cayriin iyo gaaska dabiiciga waxa uu yidhi dalka maraykanku hadda waa dal iskaga filan dhinaca tamarta madaxweynaha ayaa sidoo kale ka hadlay dhinaca sanaacada amaba wax soo saarka
After losing 60,000 factories under the previous two administrations, America has now gained 12,000 new factories under my administration.
waxa uu yidhi kadib markii uu dalku waayey lixdan kun oo warshadood xilligii labadii maamule hore amerika hadda waxay soo ceshatay labiyo toban kun oo warshadood oo yimid intii aan xilka hayey dhinaca arrimaha dibadda madaxweynuhu waxa uu ka hadlay xiriirka maraykanka iyo dalalka latin america waxa uu ka hadlay nicolas maduro madaxweynaha dalka venezuela waxa uu xusay in ninka maduro ay hayaan ee kuwan huweydo uu goobtii khudbadda ka jeedinayey uu ku sugan yahay waxauu ka codsaday inuu istaago waxaana ugu yeedhay mudane madaxweyne
Here this evening is a very brave man who carries with him the hopes, dreams, and aspirations of all Venezuelans. Joining us in the gallery is the true and legitimate president of Venezuela, Juan Guaido. Mr. President, please take this message back to your
dhinaca hubka ayuu madaxweynuhu sidoo kale ka hadlay
To safeguard American liberty, we have invested a record breaking $2.2 trillion in the United States military.
waxa uu yidhi si aanu u ilaalinno xorriyadda maraykanka waxaan milatariga maraykanka ku maalgelinay laba dhibic laba trilyan oo dollar waxauu yidhi waxaan iibsanay dayuuradaha dagaalka gantaallada maraakiibta dagaalka kuwooda ugu casrisan dalalka nato ayuu sidoo kale ka hadlay waxaana uu sheegay inuu ku keenay inay bixiyaan qaybtii kaga soo beegmaysay kharashka ku baxa gaashaanbuurtaasi dhinaca arrimaha gudaha waxa uu ka hadlay waxbarashada waxaana uu yidhi in deeq waxbarasho la siinayo carruurta saboolka ah si ay u doortaan iskuullada ay doonayaan oo aanay ugu khasbanaanin in iskuullada liita ee dowladda ay kusii jiraan madaxweynuhu waxaa kaloo koongareeska ka codsaday inay ka taageeraan in dugsiyada sare oo dhan lagu daro waxbarashada farsamada gacanta dhinaca kale madaxweynaha ayaa sheegay in hannaankiisa daryeelka caafimaadku uu yahay mid u wanaagsan dadka maraykanka ah madaxweynaha ayaa ka hadlay dhinaca derbiga xadka koonfureed laga dhisayo This will be a tremendous boon to our already very strongly guarded southern border, where, as we speak, a long, tall, and very powerful wall is being built.
waxa uu yidhi si loo sii xoojiyo amniga dhinaca koonfureed ee dalka in haddaba uu dhisan yahay derbi dheer oo weyn madaxweynaha ayaa sidoo kale ka hadlay dhis waa dhimashada ka dhalata dawooyinka la iska badiyo Drug overdose deaths declined for the first time in nearly 30 years. Among the states hardest hit, Ohio is down.
waxa uu sheegay in 22%.
dhimashada ka dhalata dawooyinka la iska badiyo ay hoos u dhacday muddo soddon sano ah gobollo badan oo la ildarnaa sida gobolka ohayana ay hadda tiradu meel hoose marayso isagoo caafimaadka ka sii hadlaya ayuu sheegay in ka hortagga viruska corona ee hadda dilaacay uu yahay muhiimad waxyaabaha muhiimadda kuwaad siinayo waxa uu sheegay in cudurka aidska uu dabargoyn doono tobanka sano ee hadda lagu jiro dhinaca deegaanka ayuu madaxweynuhu ka hadlay isagoo sheegay in tiro aada u badan oo geeda ah laga dhisi doono maraykanka iyo dalalka dibadda intaba madaxweynaha ayaa sidoo ka hadlay qodobo kale oo dhowr ah oonu intaanu idaacadda ku jirno idiin faahfaahin doono aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo inoo soo koobay nuxurka khudbadda madaxweyne trump uu goordhoweyd ka jeediyey xarunta koongareska ee magaaladan washington d c haddaba qodobadaasi uu madaxweyne trump ka hadlay waxaana la falanqeynaya faysal deri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan gobolka minnesota iyo jibriil ow maxamed oo bare ka ah jaamacadda ohio state ee dalkan maraykanka marka hore waxaan jeclahay inaan ku hormaro eh, faysal faysal nuur baa kula hadlaya ee khudbaddii madaxweynaha iyo waxyaabaha adiga kugula muhiimsanaa
Een, sida aan aan ku dhagaysanay khudbadii haatan soo gabagabowday madaxweynuhu wuxa uu diiradda ku saaray een, qaar ka mida siyaasadiisa caanka ahayd ee uu mar walba ku faano ee ah inuu dhaqaalaha maraykanka uu dib u soo celiyey in dalka maraykanka uu noqday een, meelaha haatan ugu badan ee shidaalka qayrin ah, laga soo saaro sidoo kale wuxuu ku nuuxnuuxsaday een, arrimo isaga u ah mar walba siyaasiyiintiisa ugu waaweyn oo aan odhan karo ha noqoto ama dhinaca security-ga oo nabadgelyada ama laanta eh, socdaalka iyo dadka soo galootiga ama ha noqoto caafimaadka oo uu si aada iyagana uun u taabtay waxaase aada xiise u lahayd khudbadii markii uu ka hadlay een, isku dhexyaaci ku yimi xisbiga dimuqraadiga ee gobolka Iowa ahaa oo gobolkii u horreeyey ee loo tartamayay madaxweynenimada dalka maraykanka ee xisbiga dimuqraadigu ay isku reereebayeen
waayahay waa mahadsanta waa kugu soo laaban doonaa Eh, jibriil eh, soo dhowow eh, nuur baa kula hadlaya qodobada uu sheegay faysal maxaa dheeraad ahaa oo uu taabtay madaxweynaha
ee walaal ee nuur waad mahadsan tahay ee dabcan madaxweynaha ee khudbadiisa waa inaan ee saaxadda ay ka dhacayso iyo xaaladda ee lagu jiro oo dalku ku sugan yahay ayay ku saabsan tahay marka waxaa muhiim ah in la ogaado een goobta lagu qabtay oo ah aqalka koongareeska een iyo nancy pelosi oo ah afhayeenkii aqalka oo runtii markii ay uu soo galay madaxweynuhu soo dhaweyneysay een inuu diiday gacan qaadkeeda ayaa xataa waxay muujinaysaa dalka xaaladiisa midnimo iyo ee, is- dhinac ujihaysnaantiisu inay khariban tahay oo wax badan khaldan yihiin Ee, waxaa marka jira madaxweynihii asaga laftiisii oo dacwo loo haysto ah inuu xa- xukunka ku takrifalay een, oo aqalkaas laftiisa laga keenay ee, xilli doorasho in lagu jiro waxyaabahaas oo dhan oo taagan ayuu madaxweynaha ay kusoo beegantay khudbadiisu waxaa marka ee, muuqday inuu madaxweynuhu aada uga hadlayey arrimo ku saabsan ee, xisbigiisa iyo qaabka u tartami doono sida tusaale ahaan dadka soo galootiga ah oo een, ee, dalkan ama sharci darrada ku jooga in la xirxiray ummad badan oo aada u fara badan oo een, hay-adda ee, immigrationku ay xirxirtay een, in maaragtay dad fara badan ee, laga joojiyey tusaale ahaan ee, kaalmadii dadweynaha een, isagoo ku tilmaamaya inay shaqo helaan iyo wax lamida laakiin siyaasad uu sameeyey madaxweynuhu iyo nidaam uu sameeyey oo ah in dadka ee, lagu dhibaateeyo oo la yidhaahdo waa laydin raacanayaa haddii aad arrimahaas ka qayb qaadataan ayaa jira waxaa marka jira waxyaabaha uu soo bandhigay een, arrimaha dhaqaalaha een, wuxuu isbarbar dhigay xukunkiisa iyo xukunkii obama tusaale ahaan Ee, runtii dhaqaalaha maraykanku wuxuu kor usoo kacay xilliga obama isagoo kor usoo kacaya ayuuna yimid madaxweyne trump wuxuu sheegtay in dhaqaaluhu aada u sare u kacay laakiin xaqiiqda jirtaa waxay tahay qorshihii uu degsaday wuxuu ahaa in boqolkiiba saddex sanadkiiba dhaqaalaha la kobciyo haata dhaqaaluhu wuxuu kobcayaa boqolkiiba laba iyo dhibic saddex ilaa boqolkiiba laba dhibic laba inta udhexaysa marka runtii waxyaabo badan oo boonboonin ah oo aan xaqiiqda ku salaysnayn ayaa ku jira waxyaabaha madaxweynuhu uu sheegay waxaana ay u ekeyd inuu gobol xaarayo doorashada uu geli doono marka la gaaro bisha november
waayahay waa mahadsantihiin faysal iyo jibriil inoogu jira falanqeyn kale ayaa inoo harsan haatanna madaxweyne trump waxaa hadda u buuxsantay sanadkii saddexaad maxaa haddaba u qabsoomay muddadii uu xilkahay haaruun macruuf ayaa warbixinta qiimeynta ah inoo diyaariyey madaxweyne donald trump ayaa fuliyey ballanqaadyo dhowr ah oo uu sameeyey inkastoo sida uu ku hirgeliyey ay xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriyiintu ku kala aragti duwan yihiin murshid baaruud waxa uu ka mid yahay soomaalida taageerta una dhaqdhaqaaqda xisbiga jamhuuriga ee uu hogaamiyo madaxweyne trump waxa uu ku sugan yahay magaalada minneabolis dhinaca walba marka laga eego haaruunow iyadoon siyaasad loo eegin iyo mataqaanaa muxaafid iyo mucaarid toon ah wixii dadweynaha maraykanku ay ku doorteen saddex sano ka hor uu ballan qaaday inuu sameynayo sida inuu derbi dhisayo oo kale derbigii uu wadaa uu dhismihiisi uu socdaa in mataqaanaa uu wadamada khaasa ka mamnuucayo ama viisa la sii doonin wadano dhowr iyo toban wadan hadda laga dhigay tii way uhirgashay in mataqaanaa xidhiirka ganacsiga ee maraykanku la leeyahay waqooyiga maraykanka oo naafta la dhihi jiray dib u habeen lagu sameeyo tii way uhirgashay in xidhiir ganacsi gooniya china dib uu eegi doono loola sameeyo mid cusub tii way uhirgashay iyo shaqa la-aanta maraykanka oo maanta taagan konton sano oo lasoo dhaafay meeshii ugu hooseysay dadka qaar yani ay dhihi karaan canshuurta inuu jarayo oo waagii ballan qaaday oo iyadoo lafteeda sanadkii ugu horreeyay bay uhirgashay waxii uu sheegay inuu qabanayo intii badnayd way uhirgeleen baa la dhihi karaa meelaha uu ku liitay maxaa kamid a meelaha ku liitay waxaa kamid a sida la wada ogsoon yahay qaab dhaqankiisa yani waxaa kamid a siyaasadiisa arrimaha dibadda xagga mataqaanaa bariga dhexe oo kale oo aada u liidata la la shaqaynta wadamadii yani sida rasmiga ah maraykanku ay saaxiibka adduunka u ahan jireen oo dhammaan shaki ka wada muujinaya iyo dee qaabka d qaabka uu maamulo hay-adaha dawliga ah maraykanka iyo kuwa dibadda ay qaabkula waxyaabaha noocaasa marka la fiiriyo xagga waxyaabaha ugu liito waxaa kamid a un waxaa la dhihi karaa siyaasadiisa arrimaha dibadda weliba xagga siyaasadda ee dhaqaalaha marka laga reebo donald trump waxaa lagu tilmaamaa madaxweyne si weyn ay u taageersan yihiin shaqada uu qabtay saddexdii sane ee lasoo dhaafay dadka isaga sida gaarka ah u taageera gaar ahaan muxaafidka fog ee xisbiga jamhuuriga dhinaca kale waxaa si weyn u diidan siyaasaddiisa taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga iyo dadka soo galootiga ah fartuun cilmi weli waxay hogaamisaa ururka u dooda xuquuqda iyo danaha haweenka soomaalida ee minneabolis ee lagu magacaabo isuroon haddii aad tahay qof caddaan ah oo madooga iyo dadka barakacayaasha ah nacab hawsha uu u qabtay dadkaas waa boqolkiiba siddeetan laakiin haddaad tahay madow muslim dadka barakacayaasha ah waxba uma qaban baan dhihi lahaa boqolkiiba everansiin lahaa arrintaas dhinac kale aan ka eegno ninkan isagu wuxuu ku doodayaa waddankan dhaqaalihiisa eeg dhaqaalihii aad buu u fiicnaaday dadku shaqooyin bay heleen siba dadka madowga iyo dadka laatinada shaqooyin fara badan bay heleen dhaqaalihiina wuu xoogan yahay doodaa seed u aragta war doodaas doo soconaysa maa sababta tahay president obama markuu waddankan qabsaday dhaqaalaha waddankan maalin walba wuxuu uu aan aan aan luminaynay intaasoo boqol oo shaqo ah marka obama intuusan ka tegin barisnimada wuxuu geliyey lacag aan aadi ahayn oo kor loogu soo kicinayo dhaqaalaha waddanka intii dhaqaalihii uu oba baris obama joogay horay faa'iidada lagama arkeynin sababta tahay madaxweynihii kasii horeey george w busha dhaqaalaha dhulka geliyey marka wax shaqadan aan ujeedno iyo dhaqaalahan kor usoo kacay aan ujeedno ma ahan shaqo uu madaxweynahan trump uu qabtay waa shaqadii maxay tahay president obama investmentkii lacagtii uu geliyey waddanka si dhaqaalaha kor loogu soo kiciyo waaye qaasim busuri waxa uu ka mid ahaa golaha deegaanka ee magaalada st paul ee mataanaha la ah magaalada minneabolis waxa uu leeyahay inkastoo madaxweyne trump uu horumar ka sameeyey dhinaca dhaqaalaha haddana waddankan dib udhac ayuu u keenay guud ahaan saddexdii sano oo lasoo dhaafay wax badan oo isku day oo xisbigii oo democratka u ahay intii uu kala bedelo health carekii as gadaal ugu naqday obama carekii wuxuu gadaal ugu naqday soo dhaweyntii oo immigrantska oo intii ku joojiya wadamaha oo muslimiinta qaar ka mid ah qaxootiga oo meelahaas ka imaanayeen iyo dadka fiisada ku imaanayeen intii oo ka joojiya oo been isku sameeyey marka waxyaal badan oo wadankii gadaal udhigay aa jiraa madaxweyne trump waxaa u dhiman hal sano waxaana uu bisha nofembar la tartami doonaa musharaxa ka soo baxa xisbiga dimuqraadiga murshid baaruud waxa uu leeyahay sanadkaasi u dhiman wax badan ma qaban karo madaxweyne trump maadaama lagu jiro doorasho sanadka u dhiman runtii wax badan ma qaban karo sababtoo ah labadii guri ee maraykanka mid ka mid a dimuqraadiga gacanta ku haya waana sanad doorasho weeyaan sideedana markuu sanad doorasho tahay xisbiga dimuqraadiga oo aqalka hoose gacanta ku haya waxaa laga yaabaa inaysan wax badan la shaqaynin si aysan uuna uga faa'iidaysanin yani dib doo doorashada inuu dib ugu galo waxyaabo dheeraad uu qabto ayay ka hor istaagi doonaan marka sanadkan waa sanad siyaasadeed wax badan oo uu qaban karaa ma jiraan laakiin waxaa la dhihi karaa saddexdii sane wuxuu doorashada ku geli karaa waxyaabihii uu qabtay amase uu yani isagu isleeyahay waad ka gulbad ka gaadhay saddexdii sane lasoo dhaafay aqalka sanadka ee maraykanka ayaa la filayaa inay maanta laalaan eedaha ay xisbiga dimuqraadigu u soo jeediyeen madaxweyne trump kuwaasi oo ahaa ku-tagrifal awoodeed iyo is-hortaag koongareeska ah waxayna doonayeen dimuqraadiyiintu in xilka laga qaado dacwaddaasi ayaa la filayaa inay maanta ku hor kufto aqalka sanadka hase yeeshee su-aashu waxay tahay madaxweyne trump ma isku soo dhoweyn doonaa xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriyiinta ee uu kala fogeeyey khilaafka ku saabsan dacwadda lagu soo oogay mahadsanid haaruun warbixintaasna waxaa inoo diyaariyey haaruun macruuf haysandheer weli waxaan ku jirnaa barnaamijkeenu kaga hadlaynay khudbaddii madaxweynaha ee mar lagu soo gabagabowday sidanu xusnay waxaa khadka telefoonka ku jira faysal deri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan gobolka minnesota iyo jibriil oo maxamed oo arrimaha maraykanka aqoon u leh barananka jaamacadda ohio state joogana magaalada columbus ee gobolka ohio faysal haddaan ku weydiiyo warbixintii haaruun hadda waxaa u dambeysay in madaxweynuhu isku dhoweyn karayo siyaasiyiinta ay kala yareeyeen dacwadda lagu qaaday arrinta siduu hadda warbixinta ku sheegay haruuna maanta waxaa loo qaadayaa codkii ahayd in xilka laga xayuubiyo in kale sidee u dhici doontaa codbixinta maanta
run ahaantii maanta waxaynu filanaa in lasoo gabagabeeyo dacwadii dheereyd ee xisbiga dimuqraadigu kusoo oogeen madaxweynaha waynanu ogeyn horena waa u ogeyn sida u dhici doonto oo ah dhammaan jamhuuriyiinta marka laga reebo hal jamhuuri oo ka yimaada gobolka yuuta oo shaki laga qabo intooda kale waxay si wadajira isugu wada raaci doonaan in madaxweynaha uusan gelin dambiyo u qalma in xilka lagaga xayuubiyo halka dimuqraadiyiintu ay kulligood isku raaci doonaan in xilka laga xayuubiyo taasoo macnaheedu tahay madaxweynuhu wuxuu ku guuleysan doonaa hadafkiisii ahaa inuu sii wato sanadka u dhiman wayna adkaan doontaa xilligan lagu jiro in laisu soo dhoweeyo jamhuuriyiinta iyo xisbiga dimuqraadiga oo aada moodo siyaasadahoodu inay maalmahan dambe aada usii kala fogaanayeen xisbiga dimuqraadigu xilligii ay gacanta ku hayeen dacwada si aada ay ugu takrifaneen awoodooda waan gartay haddaan tago jibriil jibriil madaxweynuhu ka hadlay markaan ka hadlayna siyaasadda caalamka dalalka latin america ay deriska yihiin hase yeeshee sidii looga bartay ma ka hadlay arrimaha ku saabsan kooxaha xag jirka iyo siyaasadda bariga dhexe iyo arrimaha ma soo qaaday ha walaal aada buu uga hadlay wuxuu ka hadlay arrimaha afghanistan wuxuu ka hadlay dilkii suleimani ee dalka iran wuxuu ka hadlay syria iyo inay soo afjareen isis ee alqadaadi dileen waxyaaba badan oo ku saabsan la dagaalanka ururada xag jirka ah ayuu soo qaaday madaxweynuhu runtii arrimahaas aada iyo aada ayuu ugu dheeraaday wuxuu soo qaaday inuu heshiis dhex dhigay israa'iil iyo falastiin oo lagu guul daraystay muddo dheer wuuna ka shaqaynaya markan inuu hirgalo heshiiskaas si mustaqbalka iyo aayaha dadka degan deegaankaas bariga dhexe uu noqdo mid ifaya oo wanaagsan waan gartay waad mahadsantay jibriil faysal iyo jibriil noogu jira waxaan weli ku jirnaa barnaamijkii gaarkaanu kaga hadlaynay khudbaddii uu madaxweynuhu dhowaan soo gabagabeeyey u ka jeedinaya aqal koongareeska ee ku saabsanayd xaaladda midowda ee dalka maraykanka haruun macluuf ayaa stuudiyaha nagu heliya haruun madaxweynuhu markuu sanad walba jeediya xilligan oo kale xisbiga mucaaradka ayaa jeediya khudbad jawaaba
mahadsanid sandheere sidaas aad sheegtay wey xisbiga dimuqraadiga ayaa jawaabtooda jeediyey jawaabta dimuqraadiga waxaa bixisay barasaabka gobolka michigan garejen witmer gabadha lagu magacaabo waxay sheegtay in khudbadda madaxweynaha donald trump ay ahayd mid wax kala qaybinaysay waxay cambaaraysay in madaxweynuhu twitterkiisa u adeegsado inuu ku weeraro xubnaha ay siyaasad ahaan ku kala duwan yihiin waxay sheegtay in dimuqraadiyiintu u taagan yihiin difaacista iyo ballaarinta barnaamijka caafimaad lana gaarsiiyo dhammaan dadweynaha maraykanka waxay sheegtay oo kale in dhammaan musharaxiinta dimuqraadigu ay ka siman yihiin ilaalinta barnaamijka daryeelka caafimaadka
They may have different plans, but the goal is the same. President Trump sadly has a different plan. He's asking the courts to rip those life saving protections away.
iyadoo ka hadlaysa musharaxiinta mar ee dimuqraadiga ee kala duwan waxay tiri waxay wataan barnaamijyo caafimaad oo kala duwan laakiin isku meel ayay u socdaan madaxweyne trump nasiib darra bay tiri waxa uu wataa qorshe kale waxa uu maxkamadaha ka dalbanayaa inay barnaamijyadaas nafadbad- nafbadbaadinta ah ay ka farmurujiyaan dimuqraadiyiintu waxay doonayaan bay tiri inay sii wanaajiyaan caafimaadkiina jamhuurigna waxay doonayaan inay idinka qaadaan waxay sheegtay garajan whitmer in dimuqraadiyiintu ay ka go'an tahay hagaajinta adeegyada dadweynaha sida biyo nadiifa waxay sheegtay in sanadkan uu muhiim gaaraha u- muhiimad gaara u leeyahay dimuqraadiyiinta oo ay u aadaan goobaha codbixinta si ay usoo doortaan madaxweynaha soo socda waan gartay aad baad u mahadsan tahay haaruun haddii aynu dhowr cisho dib u noqonno maalintii isniintaas sida aad la socoteen waxaa gobolka iowa ka dhacay doorasho horodhaca oo ay lahaayeen xubnaha xisbiga dimuqraadiga doonaya in koodii soo baxa oo la tartamo madaxweynaha maraykanka donald trump natiijada ayaa la filayay in isla isniintii ay soo baxda hase yeeshee dib u dhac ayaa ku dhacay caawa xilliga maraykanka ayaa lixdan iyo laba boqolkiiba keliya lasoo bandhigay eh, natiijadaasi iyadoo soddon iyo sideed ay wala dhiban tahay maxaa haddaba natiijadu dib u dhigay si- murashaxe ayaase hadda hogaaminaya nuur bukhaari ayaa arrintaasi la socday oo warbixintan nooga diyaariyey mahadsanid sandheere kadib markii ay doorashadii habeen hore kusoo xirantay buuq iyo jahawareer ka dhashay dib u dhicii ku yimid ku dhawaaqista natiijada ayuu guddiga doorashada ee xisbiga dimuqraadiga uu xalay soo saaray laba iyo lixdan boqolkiiba codadka la tiriyey natiijadan hordhaca ah ayaa tusinaysa in duqii hore ee magaalada south bend ee gobolka indiana pete buttigieg uu ku hogaaminayo lab- le- labaatan iyo lix dhibic sagaal boqolkiiba halka senator bernie sanders uu qeybtan ka helay shan iyo labaatan dhibic hal boqolkiiba waxaa kaalinta saddexaad ku jira senatarka laga soo doorto gobolka massachusetts Elis- elizabeth warren madaxweyne ku-xigeenkii hore ee mareykanka joe biden iyo senatarada laga soo doorto gobolka minnesota senator amy clobasher ayaa kaalinta afraad iyo shanaad ku kala jira lixda musharax ee kale uma dhowaa safka ugu horeeya sida natiijadan hordhaca ah ay muujinayso sanders ayaa in yar ku hogaaminaya codbixinta dadweynaha laakiin burijej ayaa ka badan marka la fiiriyo codadka ergooyinka weli ma cadda xilliga ay soo bixi doonto inta ka dhiman natiijada doorashada oo ah boqolkiiba sideed iyo soddon laakiin wararka ayaa sheegaya in saacadaha soo socda la dhammaystiri doono natiijada kama dambaysta ah aad iyo aad baansan tahay nuur aan ku noqdo martidayadii jibriil oo maxamed oo ku sugan ohio iyo faysal deri oo ku sugan gobolka minnesota jibriil haddaan ku hormaro jibriil natiijadan daahday iyo farsamo xumadan dhacday intee leeg bay dhaawacaysaa xisbiga dimuqraadiga iyo firfircoonidii ay ku socdeen
doonayay in eh, xisbiga dimuqraadigu ay ka faa'iidaan eh, doorashadaas dhacday oo qofka soo baxa oo hormuudka u noqdaa uu helo eh, taageero fara badan iyo warbixino fara badan in laga qoro ama laga sheego waxaa dhacday in eh, laga hadlayo keliya wixii hallaabay iyo sida waxaanay u hallaabeen iyo is- far isku taagtaag aada u fara badan marka taa waxay keentay in eh, madaxweyne trump khudbadiisii xaaladda dalku maraya ahayd ay timaado waxaa xigi doonta oo ayaduna eh, eh, soo dhow in aqalka sanadka uu madaxweynaha eh, laalo eedihii loo haystay marka eh, runtii waxay ku tahay arrintani dhabarjab xisbiga eh, jim- eh, dimuqraadiga oo israareeb ku jiray xisbiga jamhuuriga iyo madaxweynahana waxay u tahay faa'iido oo madaxweynaha eh, ayay guul u tahay in xisbiga dimuqraadiga ay shaqayn weydo doorashadoodii oo ay ku fashilmaan inay natiijo xalaala soo bandhigaan
waan gartay aad baad u mahadsan tahay faysal haddaan u tago oo ku sugan gobolka minnesota faysal koob iyo tobanka bisha february waxaa xigi doona doorashadii ka dhacaysay gobolka new hampshire ilaa laga gaadhayo waxa loo yaqaano super tuesday oo iyadu noqon doonta saddexda bisha march Eh, firfircoonidan qabowday ee dimuqraadigu ma isleedahay dib bay usoo noolaanaysaa markii la gaadho xilliga new hampshire
In run ahaantii waxaan rabaa inaan in yar ku noqdo in in murashaxa ugu cadcad in xisbiga dimuqraadiga oo oo madaxweynuhu uu ku tilmaamay inuu yahay in nin xisbiga shuuciga taageersan waa Bernie Sanders ayaa isagu mar walba wuxuu ka cawdaa in laga xagaldaaciyo doorashada xisbiga dimuqraadiga marka isku dhexyaaca hadda ka yimi Iowa waxay caddayn u tahay in xisbiga dimuqraadigu uu mar walba xagaldaacin ku hayo in murashaxaas ugu cadcad oo u janjeera xagga shuuciga ah in doorashada soo socota waa laga yaabaa inay dib usoo nooleyso in in kaalintii uu kaga jiray in in xisbiga oo ay xisbigu aada uga walwalsan yihiin inuu kusoo baxo waayo xisbigu waxay ogyihiin hadduu soo baxo inuusan marna iska celin karin madaxweynaha haatan talada haya ee trump marka welwalkaas ayaa ku jira xisbiga dimuqraadigu siday u dhan yihiin marka jahawareerku waxaad moodaa inuu yahay mid ay ugu talagaleen xisbiga dimuqraadigu inay doorashada wareeriyaan waan gartay aad baad umahadsan tahay waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo martidayada dhegaystayaal barnaamijkeygii amaba idaacaddayda isaakii caalamkana intaasaan kusoo gebagabaynaynaa waxaanu kaga hadlaynaa khudbad uu madaxweynuhu ka jeediyey goor dhoweyd golaha koongareeska ku saabsanaa midowda waddanka maraykanka waxaa barnaamijka qayb ka ahaa haaruun macruuf oo dib nooga soo biiray nuur xasan nuur bukhaari bashiir abikaryani waa maxamed cabdi intaynu dib u kulmi doono dhammaan tixdalna sidaas iyo subax wanaagsan
Go on,